الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه الضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن منده والنسأي يخرج من لم يسمعه عليه ترك المذهب مستطيع ومن عليها أطلق الصريح فقد أتى تساؤلا صريحا ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الذكر كمسند الطيابسي وأحمد وعبده للدارمي انتقلا والحكم للإسناد للصحة أو بالحكم دون الحكم للمتن الرأو وقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعطله بضعف ينتقد وتشكل الحسن مع الصحة فيه متن فإن لفظا يريد فقرته به الضعيف أو يريد ما يختلف سنده فكيف إن فرد موصف ولأبي الحق في الاقتراح أن امتداد الحكم ذو اقتراح وإن يكن صحا فليس يرتبط كل كله صحيح حسن لا ينعقد وأوردوا ما صح من أفراده حيث اشترطنا غير ما إسناده كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد bal xadiidka xasanka ahaa iyo madaantiisii ayaynu markii hore ku soo jirnay iyo wixii kula tacalluqsanaa imikanan fallay waxaa halkan horta isagoo laba masalo marka dambe inoo raaci doonto inooguga sugan bal imaamkan abi daa-uud oo kitaabkiisa fallay aynu wax kaba soo aragnay ama shalay casharkiiba isagaba badnaa xaggan manhajkiisa axaadiistan uu warinaya uu runayuu soo saarayo bal dariiqada uu maro iyo nasaa-i taas baa bal horta inoo soo horeysa iyo bal umuuro kuba tacalluqsan weli kutubtii sunantii baan haynaa markaa wuxuu hi maadinku raximahu llahu tacaala kaana wuxuu ahaa abu daa-uud abu daa-uud wuxuu ahaaba aqwى maa wujid ay yatatabbacu min alaxaadiisi mid isagu raacraaca oo dabagalo ursada xagga axaadiista aqwى maa kiifa ugu xoog badan wujida la helayo oo axaadiista la helaye uu doonayo inuu mawduuca ama baabkaa ku wariyo wuxuu horta isagu qaadanayo dooranayay waxa ugu xoog badan ka ugu sixo badan masocda ugu xoog badan axaadiistii meeshaa kuba sugnayd yawihiifa yawihii markaa kaas buu baabka soo dhiganayo kuba warinayay wadaciifa wayarwi waa warinayaayo abu daawuda daciifa daciifka xadiidka daciifka ah xaysu meelo laa yajidu aanu helahayn fi lbaabi mawduuca ama baabkaa falba xadiidka uu ku tacalluqsan yahay kayrahu xadiidan xadiid kayrahu kaa daciifkaan ahay oo hadduu xadiidkii xoogga lahaa waayo ee baabkiina uu soo dhigto wax xadiid oo saxiixa ama xasana uu halkaa ku wariyaana aanu jirin xadiidka markaa daciifkaa ama mid mursala ha noqdo mid tadriis ku sugan ya ha noqoto mid raawigiisa jahala ay kuga sugantay haba noqotee daciifkii dee aan ahayn dacfiga aynu shalay soo maray ee wahmiga adag ama dacfiga adag ee kuga sugnaaye qaaliban uu caddaynayeyna aan ahaynba ayuu iska soo dhiganaya oo warinayaa taas wey fadaaka waa taas oo waa xadiidka daciifkii cindahu isaga agtiisa abi daa-uud aqwa mid ka xoog badan weeye min ra'yi min ra'yi rijaal waa ragga ra'yigooda iyo isagoo kalaamkooda iyo fiqigood iyo ijaadkii dadka soo dhigta dee xadiidkaa daciifka ee baabkii wax kaloon isaga ahaynoo ku suganna uu waayey taas baa ka xoog badan oo uu saasuu u dhiganayaa si daciifkaa ugu warinaya qalahu markaa waxaa hadalkan yidhi oo khaasatan intan dee xadiidka daciifkii inuu uga xoog badan isaga agtiisa kaga xoog badan ya ra'yigii iyo ijtihaadaadkii dadka ama aimada ibnu mandah imaamkiina mandah baa yidhi bal labadan bayd abi daauud buu kuga tacalluqsan yahay kole abi daauudna dee kutubtiisa kitaabkiisa matagaan haynaa muqadimo uu leeyahay oo manhajiyadiisa uu ku cadeeyey imaamku taasuma shirko waa kan axaadiisu buu bilaabaa laakiin wuxuu leeyahay imaamku oo risaalo aynu shalayna soo hadal qaadnay ama dee waxa weeyaan hadalladeedii ay ka soo qaadeen culimadu qayb kamida aan soo aragnay oo la idhaha risaalata abi daauud ilaahay markaan shalay soo sheegnay inay madbuuc tahay kolkolna kutubta mutuuntaaba la madbacaysantayo sadaaxda xataa qaarkood dee goonna ay u madbacaysan tahay risaalada wuxuu ku yar cadeeyey imaamku manhajiyadiisa iyo dariiqa uu axaadiista uu ku wariyo umuuro kitaabkiisa ku tacalluqsan ayuu kaga hadlay risaaladaas baa wuxuu ku sheegayba dee bal markaa axaadiistan uu kitaabkiisa kuga warinayo ee ku dooranaya horta dee umuuro dowru kala hadlaya axaadiista mashhuurka aan gariibka ahayn taas inuu tahay buu isagu ictimaadsanayo u horreysiinayo wuxuu ku sheegayba axaadiistan uu isagu warinayo bal markaa axaadiista kolba baabkaa ku sugan kuwooda ugu saxiixsa ama ugu sixo badan ugu kuwo badan inuu warinayo oo qaalibanna uu horreysiinayo un haddii xataa axaadiisi ay kala sixo badantahay koodii sixada badnaa allahmasa uu sheegay haddaanay meesha yar kulmin sixadii iyo ama asaxiyadii iyo xag kale sanadka caalinimadiisi iyadoo sixadii ay wadaadsadeenoo kolkolkaa dee sanadkiisa uu caali yahay uu horreysiiyo walow laataas ama badna meelaha ay dhaceen oo bal markaa arintiisu waxa weeyaan iyadoo weliba uu sheegay axaadiista dee kitaabkiisu inaanay badnayn oo kalba baabka uu soo dhigtay ama tarjamada xadiis iyo laba iyo saddex iyo uu ka warinayo oo axaadiistii oo dhan ee saxiixa ahaydba ama xooga badnayd ee baabka ku sugnayd inaanu soo wada dhiganan si aan kitaabku u weynaan manfacadiisna ay u dhawaato bal intan uu ku gaabsanayo uu warinayo waxa uu horta dooranayaa tatabucayaa waxa ugu xoog badan ee mawduuca ku sugan marka haddii uu helo waa sax iyagiina waa sii kala dooranayaaba waayo inimo soo wada dhiganayeen haddii ay dhacdo bal markaa baabkan uu soo dhigtay ama tarjamadan uu soo dhigtay waase uu baabka imika looga jeediyo mawduucan xadiidka ee uu tarjama ahaan u soo dhigtay inuu xadiis xoog la waayo oo xadiis ama saxiixa ama xasana waayo markaa baabkii ma cidlaynayo haddee markii wuxuu iska soo dhiganayaa xadiiskii daciifkaa iyo baabkaas dee kuga sugnaa haddii aan dacfigiisu mid aada u adag ahayn buu soo dhiganayaayo bal taas ma weye weliba dacfigaasna wuxuu dee imaka tan hadalka ibnumada uu yihi sababtu waa si sheekiisii imaam axmed yaawna uu ahaaye dee meeshii marka ay noqoto ra'yi iyo xadiis daciifka ay meeshii yimaadaan qiyaas iyo xadiidkaa daciifka oo kaliya ay yimaadaan xadiidkaa daciifkaa ee dee baabkii isagay kuga sugan iyo mawduucii kaas bay horreysiiyaan oo yaa ka xoog badan oo dee meeshii ina waa daciifun meeshii ixtimaal inaanu dee sugnaan baa meeshii jiray ama ixtimaal inaanu ka noqon ixtimaal kalena waa jiraan marka isagaa ra'yi iyo qiyaaskii ka horeynayo oo isagu soo dhiganaya bal taas baa waxa weeye kitaabkiisa iyo kullina waa umuuro taasi kubaca risaaladiisa maanta madbuuca muntasirka ee uu markaas risaalada abi daawud waana umuurihii dee uu isagaa kaga hadlay baa kitaabkiisa ma badna risaaladu ee isaga laakiin kaga hadlay waxyaalo kitaabkiisa on kuba tacalunsan bal taaba weliye oo labadan bayt intaasoo sheekh ibnaagu sheegay waana macno cad bayla tahay oo kaana wuxuu ahaa abu daauda abu daauud aqwa maa wujida halkan waxaa xukm muqiis amaskata uu yidhaahaa ficilkan shadriga hore ku dhammaanayo waxaa khadkii naadinka kuga sugnaa waa ciraada khadkiisii ama fartiisiiba ahayd inuu ku dabdiyey ficilkuu markuu loo bineeyo oo la idhaaho aqwa maa wujid saan dee marka horebana kusoo carabka soo mariyey taas bay ahayd kollay usuushii mutuuntu ay ama matnigan iyo kitaab soo celato usuul badan ama dee usuul badan oo fadhiya ay tiraahna waa siday intooda badan ay kuma dabdisan tahay waxaana uu sheegaa saxaawi ee haddii aynu eegno hadal kasto u dhacayo in ficilka haddii faacil loo bineeyo oo halkan la idhaaho kaana abuu daauuda aqwa maa wajad oo ah wuxuu isagu helay axaadiisii uu baabkan kaga helayata ugu xoog badan buu horta warinayay taasna way banaan tahay oo macnuhu bal xagga macno ahaan xagga duhuurka macnaa ee ka baadhow oo in ficilka loo bineeyo faaciloo laydhaa aqooma wajad ee laakiin naadimka khadkiisii bay taasi kuga sugnayd laakiin xagga marka la eego sadriga dambe kelimada u dambaysa iyo xarakadeeda carulaha marka laegata ansabkiina waa in ficilka mas-uul loo bineeyo ooyata dambana bal xaraf ile xarafka labaad waa kasra u leeyahay kana marka wujida laydhaa bay kasradii meeshii maahaysaga tanaasub kama dhaxaynaya haddii kalena sida saxankaasa kole ceelinay soo yarbaxdo ceelunka rawgiya ayaa meesha imanayso ansabku waa tan macnaha daahir duhuurkiisna waaba in loo bineeyo musana laakiin dee waxaan raacaynaa waxaa khadkii naadimkaba kuma sugnaa oo kaana abu daauda abu daauud wuxuu dhahaa aqwa yarwi mid wariyo aqwa maa wajad yarwihi haddaan ficilkaana mid ay fasirayso kun kale iskaba camal siino ama sida kollay saaxibu fatalbaaqi iyo waa sakariya iyo de saxaawi oo kale fatxulmuqiis waa laba nin oo dee kolay asxaabtii xaafidda ahaa sheekhu markaa xaafididu u dhaxeeyey ayaa labadooduba waxay halkan qoraan kaana abu daauud iyo tatabacu ficil kale iska qadartaa oo wuxuu tatabucayay markuu axaadiistan uu ururinayo horta aqwa maakiisa ugu xoog badan muujida la helayo ee axaadiista oo yarwiifa yarwihi markaasuu kaasuu warinayuu soo dhiganayay o daciifa daciifna ficilkan yarwihi oo kale ayaa isaga uayaan inoo nasbinaya wayarwi waa warinayaa abu daauud adaciifa xadiidkii daciifka ahaa laakiin isagoo xadiid xasana ama saxiixa helayo daciifka ma soo dhiganayo ma warinaye waxa weeye waa goorma waa xaysu meeloo laa yajidu aanu helahayn abu daauud ilbaabi baabka waa mawduuca falba xadiidku ku tacalluqtay iyo tarjamadaa uu dhigtay baabkaas ayrahu xadiisan xadiis oo hayrahu kaa daciif kaan ahayn oo isagala kitaabkiisa ku yili markaana wax kala helin ee meesha xadiis mursal yaalo walow ra'yi gaara horta mursalka uu leeyahay ba isagoo si wuxuu ra'yigan dee markaa in badan oo fuqaha ay qabaan inuu xujo yahay taas ra'yigiisaasa risaalada kuba sugan bal uu sheegto ee dadkii horo dhamebariyay ilaa shaaficiyini oo kale oo uu shaaficiyi markaa diiday mursalka imaam axmedna kuba raacay oo kale oo kale taasna masale nadar ku sugan yahay ay tahay sadee aan arki doonaba bal markaa mahadian intaas kolay inoogu sugmay mayar ishaari doono bal markaas oo taa ra'yigiisu yahay haddana xadiidkii isagaaba dheekii mursalkaayo kaa mudalladkaayo axaadiistaasu balbacsi uu ku sugan yahay ayuu baabkii markaa soo dhiganaya markuu wax kala waayo marka fadaaka waa xadiidka daciifkii cindahu abi daauud agtiisa adwaa misa xoog badan weye min ra'yin ra'yiga waa min ra'yi rijaal waa ra'yiga dee ijtihaadaadka iyo culimada iyo qiyaasyadii iyo umuuraha caynkaas ah ee waxay haddii xadiidka daciifa la helayo oo wax kaloo xujo ana la waayo taas baa ka horeynaya ijtihaadkan waa si imaam axmed baa qowlkiisu ahaa qaala hu sidaa waxa yidhi oo in ra'yiga dadka ama ra'yiga rijaal iyo qiyaas iyo ijtihaadaadka xadiidkaa daciifkee dee baakidiisu kaa aad u adag aanu ahayn uu kaba horeynayo abi daud afkiisa waxa yidhi oo taa inoo soo naqliyey ibnu mandah imaam alu ibnu mandah kulle qolooyinkan ibnu mandah waa usra jirta qoys ah oo magacan dee ka wada dhexeeyo dad baliyo kuwaas iyo kuwa isu adeerahay magacii ayaa jira laakiin ninkan halkan la sheegaya waa nin imaamo oo macruuf oo kuli maraa ninkii ugu deeragaa ugu muuqasho badnaa waa nin raxaal ahaa dadkii dee dhulka wada maray sanade aad u badanna bilaashooda kaba maqnaa rexlo kaga maqnaa ahaa maxamed ibn isxaaq ibn maxamed ibn yaxya labayda mandahna meel danbuu soo gelayaa nasarkiisa oo bal markaa kallay kitaab saxaabada iyo kitaab iimaankiiyo uu kagaba hadlayo kutub saabsana leh saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii hijradana dhimashadiisu ay ahayd maxamed bin isxaaq weeye ninkan hadalkan adigu bal markaa isagoo ay kaba soo naqliyeen talaabisoodanka waya kallay dee waxa weeyaan waa in yaroo koobanoo manhajyadiisa kuba tacaluqsan wannasa-i yukriju man lam yujmaco kale wadankana aliftan mala akriyayno cibaarada wadan ahaan loo akriyaya wannasa-i taas bay noqon haddaba wannasa-iyo ama nasa-iyo imaamka axmed ibnu shucayb ee nasa-i loo ama nasa meesha laydhaa loo nisbeeyey nasa yukriju isagu wuxuu soo saaraa man lam yujmicu xadiisa man shaki xadiiskii kaasoo lam yujmicu aanay culimadu ku ijmaacin tarkanka tag calayhi isagay laga tago macnaa waa tarkan wey ka tegiisa laga tago aan laysku wada waafaqin taas buu waxa weeye xadiiskiisa soo saaraya oo macnaa imaamka nasaa-i kuma gaabsanayo una xadiiskii laysku waafaqsanaa qabuulkiisa ama xadiiskii maqbuulka ahaa une si laysku waafaqsanaa maqbuulkiise waxa uu soo saarayaa iyo dad iyaguna kolay tahaal ay kuba sugan yihiin dabacsi kale ay kuba sugan yihiin axaadiistooda in kasta oon xadid culimadu aanay isku waafaqin ka tegiisaba ee rag badan ama rag haba baqiifiyeena kol haddii cid quweysa un la helayo taa xadiidkiisii u warinayaayo uu soo saaraya ka wuxuu yihi xaafid alciraaqi madhabu mustasicu wahada bade arrinkaas oo ninki dadka dee ninkii masruurka un xadiidkiisii laga tago dad badan oo bucafa ayaa meeshii iman oo xadiidkoodii markaa la warinaya madhabu madhab weeye mustasicu waa madhab waasica oo dee kadaysataa kaba muuqdo oo dee madhab mustasica weeye waasica oo ballaadana adigu aad u markaa waasica mustasica taas buu yihi oo horta kitaabkan nasaa-ile isaguna kutubtan uu soo shaashantaa mid kamida weeye waana kitaab kali laba kitaab buu leeyahay oo maanta labaduba ay madbuuc yihiin midna sunanu nasaa-il kubra ayaa la yidhaahaa oo beryaha dambe markii hore madbuuc ma ahayn bal kitaab markaa hore muntashir dee lakoladaana madbacayn uu maqbuud yahay culimada intooda badanba may hayn ama may arag dee maqalka mooye laakiin dee beryahan dambe ayaa la madbaceeyey sanadahan dambea la madbaceeyey kitaabkaas oo nasaa-iga oo sunantiisa weynba midna waa sunantiisa yar baa la yidhaaha oo waa kitaabkan isagu almujtabana cunwaankiisu yahay ee aan aragnay ee dee aadna mutadaawalka u ah muntasabka ah hadiyo goorna dee bal markay culimadu kitaabka ayaa ma haddii aanay ka kala qaydin oo nasaa-i sunanu kubrabu kusoo saaray aanay odhan markay nasaa-i baa weliya idhaahaan waa kitaabka inta badan cajligu ugu badanayay walow dee raggaa hore iyagu dee kutubtan wadahayee riwaayana u lahaa barkood dee sunanta ay sheerinayaan kusoo taaweynba ay dhacaysa ama axaadiis ay sunan dee masaa-il baa weliya ay yihaan aanay kuba sumaynsanoo balka raggan dambe kalaamkoodi kaba hadlaya adarkas iyo bale waxaa laga yaaba lacalahu fi sunan ilkubra iyagoo dee marka hadalkii ku tawjiihinaya dee ragka qaarkoodna riwaayaadkiisa kala duwan ama masaa-ila iyo kale tacaduday iyo markaas taaliidii oo kale suxbatul ashraafka may haynsan yaruna waa ku wada jiraan unoo dee taaweyna waa kuba jirataa bal haddaba kitaabkaasuu leeyahay kitaabkiisna horta waa kitaab aada dee u faa'iido badan marka la eego tacriifka axaadiisa iyo ama dee cilo uu caadi u muujiye haba noqoto ama ishaarada haba noqotee xaggaas iyo cilasha axaadiisa uu sheegayo xalaaqaano kutubta halkan uga horeysa kutubta musuusha inuu kaba mid yahay marka la eego mansiladiisa uu leeyahayna kutubtan sunanta ah ee usuusha ama saddexan kitaab haddaan isbaal dhigna abi daauud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnimaata mar dambe ayaa la raaciyey isaguna kolley kuwaa la xusba maahae marka la eegana isagaa kutubtaas ugu yar xadiisa daciifa isagaana ugu yar min majruuxa rajula daciifiyo majruuxana isagaa ugu yar isagaana ugu yar xadiisa daciifa marka la eego kutubtaas xagga xadiidkana aqoonta u lahay kullay aqoon aad iyo aada u sarraysay aydo ee aimada qaar iyo hoggaa nuqaadi ay muslimba kaba horreysiyaan xagga xagsigiisa iyo istaankiisa iyo fahmadii uu xagga uga lahaa isagana u geeri dambeeya raggan umuhaad kale uga geeri dambeeyo sababta kitaabkiisu waa kitaabka laakiin hadalkan waxay ka soo naqliyaan nin hore ayay hadalkan kaba soo naqliyaan oo waxa weeye barudi adigu ibnumadaana isna soo naqliyo in maxamed ibn sacd barudi la idhaaho ayuu hadalkan kaba soo naqliyey hadalkan marka la eegana waxaad moodaa inuu markaas abu da-uud iyo qorooyinka waana sanaaneyna isagaa ugu yar nin daciifa isagaana ugu yar rajul masruuxa isagaa ugu yar rag bukhaariyo muslim ku sugan buu axaadiistooda iskaba ilaaliyey rag abi daa-uud iyo tirmidi ay waxka wariyaan buu axaadiistooda isagu iskaba dhowray kood oo xagga aqalkoodee siyaadada shadid baabu leeyahay haddaba marka cibaaradan laakiin la eego waxaad moodaa dee nin raggaas oo dhan ba arrintiis ay ka sahlan oo iska furudhahay oo axaadiista uu warinayo waxay ka waasacnaanaysa kabe markaa kana taya hooseynaysa raggan kale kalado nin kasta oon laisku waafaqinba uu warinayo oo uu markaa kaga warinayo laakiin xaafin xasan kitaabkiisa markasta oo kale ijmaacan wuxuu ku xambaaraa ijmaaca khaasa waayo miisadiisa ama manzilada uleya waa taan soo sheegnay oo isagaa kutubtan oo kale dhamaan ka wadaa xadiidyan hal xadiida daciifa iyo bal marka la eego xadiis bal marka lainaadigu iyo rigi masruuxaba bal axaadiista dee sanadkiisa kuba sugan majawsiya laguba waafaqin de waqia ku sheegtayba waa suganeeye xadiistood dee dhammaantoodna hadduu dee marka aan kulli qowlkaisu aanu raajaxahayn bal marka ama qowlkiisu aanu raajaxahaynba deeta markaa ijmac khaasku ka dhiga ijmaca khaasku ka dhigay waxa weeyaanba wuxuu idhaha ragga nuqaada xusaada ah ee ruwaada dee ka hadlay naqdiyey waxay u kala baxaan dee kuwa iyagu mutashadiriina oo dee ruuxa wax yar oo dee saasa oo dee ahaydba in lagu daciifiyo aan ahayn ku daciifiyo aada u adadag taasoo adnaa shay ku daciifinaya iyo rag iyagu muctadiliin ah oo dee ninkii eegayo oo isagii bal markaas had iyo goorna raggaas labadaa dabaqo yihiinba labadaa dabaqo bal marka kale dabaqada koobaad haddaan soo egnay ruwaadda raggii kalaamka badan markaa dee ninin mooyaan laakiin raggii kalaamkoodu badnaa ee ruwaadda naqliyey yaxya bnu saciid alqabdaan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi yaxya waa nin dee aada mutashadid u ah halkan cabdiraxmaan ibnu mahdina waa nin muctadila waabataas haddana qolooyinkii ku xigay karaamidoodaas hadee yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal yaxya ibnu maciin waa nin aduguna iska halkan ku adoog adoogag naqdigaas imaam axmedna waa ictidaal waa muctadil haddana marka soo gaarno taas oo kale sida bukhaari iyo abu xaatim oo kale oo deeradasu dabaqa ahaa abu xaatim waa dad aadi bu mutacabis buu meelahan kuga yahay ama nin mutafadilo de adnaasayba ruuxii uga daciifiya bal markaa bukhaarina waa isagiiba muctadil oo kale saasay yihiin raggii adigu bal dabaqaadkii nuqaado marka masaa-il muxuu leeyahay oo isaga arrintiisu tahay xadiidkii anigu kama tegaya ilaa raggaas ay isku waafaqaan oo markaa maclum maaha iswa culimadii oo dhane raggaa aan tilmaanay oo kale bal matala ninkii hadduu yaxya ibnu saciid alqasaan daciifiyo uu cabdiraxmaan ibnu mahdina tacdiilinayo markaa kama tegayo uu iska warinayo waayo ragga caynkaasna yaxya alqasaan de hadday cid tawsiiqiya raggaa mutafidiniintiya le waa lagu dhegaa waayo dee waa niman aada ugu adag taas hadday cid tawsiiqiya waa nin aada u adagu haddii laakiin ay cidda daciifiyaan oo kale waxaa lala eegaa bal raggan kale ee nuqaada ah ee dee iyaga aan ka yarbinaa ee lama siina ra'yigooda iyo bal taasoo haddii dee raggan kale ay xoogeynayaan arrintii ka joog jiray yeelanaysa iyo inaan dee ninkiisaa laguma daciifin marka arrintiisu maxay tahay haddii dee bal yaxyama daciifiyo cabdiraxmaanna xoogeynaya marka xadiiskii kama tegayo waayo labadooda ay kuba ijmaacaan haddii marka yaxya ibnu maciin oo kale uu daciifiyo imaam axmedna ninkii tawsiiqinayo iyo isna markaa kama tegayo xadiiskiisu sidoo kale bukhaariya abuxaakim oo arrinta maaha ijmaac guud ma aha ee waa ijmac khaasa ijmaca khaasa oo dee raggaas oo aada u adudagtaayo hadday markay daciifiyaan ee kuwii kale ay tawsiiqinayaan markaas uu welinaya kama tegayo arrinta markaa maaha waxa kusan dee ciraaqaya ay yidhaahaan mada mustasica maaha waa nin kaa kitaabka istiga ee ugu yaryahay axaadiista daciifka iyo rajul majruuxaadka ku tarsoontoo dhanba uguba yaryahay axaadiista qaarkoodna markaas ama ruwaada qaarkood oo bukhaari iyo muslim ay wax ka wariyayna kolkol isagu kala tago gaada abu daawud iyo tirmidiyo arrintiisu markaa mahamada mustasice ijmaacan baa ijmaaca saasa aba weeye bal markaas eesan sheegaynana waa sunanta yara sunanta weyn maaha olow dee hadal jiro maayo waxa weeyaan oo de hadii amtaashi ama hadle ay kaba dhigaan isagu sunanta weyn inuu dejiyey ee intiqaam iyo doorashadan sunantii waaweyneyd wax laga soo xushay oo kolkol abwaab sunanta waa ku sugan kan kuguba sugna kututa baan kuba sugna kaa kuba sugan inay doorashadan uu leeyahay ibnu sunni ee aanu lahayn ba dee waa xadiisiinasa iyo waliye laakiin xulashada dambe kale dee dadka qaar ama ragna qaar iyo xufaadina iyagu taas kuma waafaqsano lahad iyo amsaashiisa qolooyinka taas waxay ka dhigan inay doorashadiisa tahay isaga intikaabkii iyo intaqadiisa tahay saa daraaddeed baa inasa ay ugu madbacaysantay looguma teeriyaaba bal markaa arrinta nasaa-ina taa weeye wanasaiyo nasaaci yukriju wuxuu soo saarayaa man lam yujmicu xadiisa man shaki xadiidkii lam yujmicu aanay ku ijmaacin tarkanka taga caleyhi saa laga tago waa tarka huwo ee bal waxaanan leynay waa ijmaaca khaasa markaa mada mutasica ma noqonayso haddii dee ijmaac caama laga dhigo markaasay dee noqon madhabun madhab weeyana taasi markaa waa madhab dee taa mutasicu mutasicaba markaas laakiin arrintaas waxaa ku jira waa taan soo sheegnay ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا وحل الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأحاديث كتبتها سنتها إنه سنة حديث الصحيح يمن حسن يمن ضعيف ضعيلانا وشريعة في روحي نود بيي مرتي بضوي وكبهت بيي دنيها غير الحسن وحان حسن هين باصصوة وضعيف إلى سنته صحيح iyo xasanna wayleeda kol hadday taa tahay arrinku in la yidhaaho jaamicu saxiix iyadoo tilmidi loo jeedo ama nisaa-i iyo abi daa-uud iyo tilmidi iyadoo la israacinayo kutub saxiixa lagaba cabiraa taasi waa tasaahul sabab maaha saxiix xasan keliya ma aha daciifka kutubtan wayleeda way kulansadeen marka in lagu idlaaqo saxiixo sadee markaan aragno dabacaadka qaarkood tilmidiya jaamicu saxiix baa ku markaa ku madbacaysan yahay oo kale darag culimo kala duwanna way ka dhacday cibaaraadkaasi kutubta kala duwan iyagoo saxiix kuba idlaaqay taasi waxa meesheeda le maaha wax toosanna maaha markaa kilu inoo sheegaya wuxuu yihi waman ruuxii adlaqa idlaaqa calayha wa cala sunane waa sunantii oo dee mid midna way uguba idlaaqeen barkood iyagoo istiraaxiyeyna way ugu idlaaqeen raggaa xaakim baa ka mid oo khadiib baa ka mid oo qolooyin kaloo kala duwan baa bisaahir istiraafe rag badan oo kala duwan baa kala mid ah haddaba kii isagu idlaaqay calayha cala sunani asaxiixa saxiix ku idlaaqay faqad ataa wuxuu la yimid tasaahulan tasaahul buu la yimid sariixan cad oo tasaahul cad صحيح من لا إله معه صحيحين واضح وأحاديث صحيحة لكن سننتي حديث صحيحة يمن حسن يمن ضعيف بل من منكرة ولما كنت تقار قلت هو الموضوع لماذا ولي لا أشكر wixii daliil u noqonaya la aqbali lahaa lala yimaado oo saa daraaddeed in axaadiisii loo xuso masaaniiduna dee wax ninka xidhaya mama jiraan wax qaydaya ma jiraan hadal uu leeya kanaa xaraama ama xalaala ama waajiba ama tanaa xukumku ka yahay oo uu bal markaa dhigtayna maba jirtee saxaabigan wixii xaggiisa laga warinayaba uu sheegaya bal markaas saasay kala yihiinoo martabada masaaniidda taan baa saasay uga hooseeyeen marka si guud loo eego martabadii sunanta intaa weeye intuu inoo sheegay waaba guud ahaanba waa intaa labada bayd waxaan shadriga danba ahayn marka muxuu yihi laqbadan ku laabmiye waduunhaa kutubtaa sunanta waxaa duunkeeda ahaaday oo ka hooseysa oo dee raacaysana sunantii inoo raacaysa fi rutbatin xagga martabada maa jucila wixii la yeelay alifta dawaa lilidlaaq ee maaha litasniya cala almasaniidi masaaniid korkeeda ee bacnaa lagu alifay musnadnim oo asaaniidii masaaniidii saxaabada iyo dee taraajimtoodii oo fa yudca dee markay kolla bi inayada baab iyo wax adiga ruuxii qaydaya ma jiraanoo uu soo dhigtay oo kuna xambaaro inuu sameeyo intiqee fa yudca waa loo yeedhayaayo axaadiistii lagu warinayay masaaniida aljafala dacwo caama macnuhu waxa wey tana waa cibaaro iyo kinaayo unba waxay kaba tahay ama arrintii martabadan imika wixii hadalkayga aan kusoo sharxay unbaa macnuu yahay ujeedadu ninkan dee musnad ururinaya saxaabigan markuu soo dhigto axaadiistii uu warinayey ma kala soocaye wixii dariiqiisa laga warinayaba uu iska soo dhiganaya aljafalana waxaa la yidhaahaa dacwadan markaa nincunto hadduu sameeyo casuumad sameeyo ee dadkii aanu in gaara u yeedhana ciddii imanaysaba dee uu fasaxo dacwo caama taas baa aljafala le waa dacwada caamkaa ama iyada hadduu insaasa u yeedhayo luqada carbeed maxay yidhahan annaqara oo tanla wasano un oo u xushay in gaaru u yeedhay markaa tani cibaaray ka tahay axaadiistii inuu si wada ururinayo uun see dacwo caam oo la yidhi dadkii nin kastaba ha yimaado ninkuu marti ah iyo nin kaleba loo fasaxay oo kale taasaa looguba yeedhaya aljafala xataa uu inoo qabtay sharaxa sheekhu uu qabtay oo markuu sheegay kuniya bihi can kuni masaajid duna sunan ayuu markaa aljafala muxuu ihi iyadoo ism maqsuur ay tahay iyo dacwatu lcaamatu liطcaam waa dacwada guud ee cuntada laysugu yeedho faina dacwata cinda alcarabi calaa qismayn waa xataa qabla alislaam dacwadan cunto laysugu yeedhayay carab agteeda laba qaybood bay ahayd buuri aljafala wahiya alcaamatu waa jafala oo waa tacaamka wanaqara wahiya alkhaasma oo qaala darafa magaciisuna waa saase waa darafat ibnu cabdi waa ninka shaacirkii mashhuurka ahaa ee mucalaqaadka mid kamida lahaa ee jaahiliga ahaa isagoo dhalinyarada ah la dilay نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقر oo مxuu yihi نحن anagu deednimo iyo waxyaala ku faafayay karamkii dee kolley carab dee rag badan da marka ay kuna sifoobeen mafaakirtooda waaweyna ahaa نaxnu anagu fi lmashtaati waktiga jiilaalkiie dee dhulku ama dadku ay abaartayiin ee nin kastaa wixiisa oo ku fara adaygayo ee nin kastaa wixiisa ku bakaylayo nadcu jafala dacwo caama dadki o dhan baan u wada yeedhnaa dee geela aan qalayno iyo waxyaalo laa tara ma arkaysid alaadiba aadibna waa ninkan dadka cunto ugu yeedhayay aadib yidhaahaan aadib waa taas waa san dee laftigeed alma'duba waa cazuumada macduba la yidhaha soma waa aadib waa ismu faacil kaa isagu dadka cunto ugu yeedhaye fiina anaga reerkayaga ama dhexdayada kuma sugan ma arkaysid yantaqir isagoo xulanayo in yaroo gaara un u yeedhaya oo yaanay dadka kugu badnaanna in yaroo kooban u yeedhaya marka wuxuu leeya wafi khudbati ilmaam lisheekh taqyidiin kitaabka ilmaam waa kitaab dee maanta waa madbuuc bixamdillahi tacaala axaadiista axkaamtana weeye ibn daqiiq alciid baa le kitaab imaam la yidhahna waa ku sharxay laakiin kitaabkaa ma dhamayn wala hadduu dhameeyo la arko dee inuu kutubta islaamka kuwa ugu mudan ba ahaan laha marka la eega sheekh hisqaankiis iyo taas iyo dee umuurihim uu sheekhu kalley kulansaday walama adcu axaadiisa ilayhi jafalaha anaa khudbadii ku yidhi buu leeyahy kitaabkan axaadiistan aan ku warinayo axaadiista axkaamtaan soo dhiganayo isagu dee sanadkiisa waa axaadiista axkaamta ayuha insan buluuq oo kale dacwo caama uno bacda xadiid kastaba aan iska soo dhigto xadiid kastaba aan isaga soo dhigto taa uguma yeedhin axaadiista ujeedadu axaadiis xujele waayo shardigiisa xadiidkani inuu maqbuul yahay taasun baaban anugu meesha kusoo ururiyey bal intaas weeye lafdigan ka musnadi dayaalisi iyo abu da-uud adayaalisi musnadkiisiiba waya waa axmeda markaa tan muxuu leeyahay wacadduhu dee kollay istilaaxeeni waxaan filayaa inaad had iyo goor xusuusnaataan ama haddii aan dee kitaabka waaba casharadeennu way yartay toban bayd nin kastaa wuu xifdihi karaaye bal dee himadaaba aynaan lahayn oo kale khaasatan istilaaxaadkiisa iyo abyaadii istilaaxa ku tacalluqsanayd ee mar kastaba aan u baahnayn taas oo kale in dee laba xifdiyood taas wacadduhu markaa tirinta ibnu salaax tiriyey lidaarimiyi oo kutubta masaaniida uu ku tiriyey lidaarimiyi daarimi oo macnaa imaamka daarimi la yidhaah waa imaam shahiir oo caalim xaafid waktigiisii ama raggii dabaqad dhowr ninoo dee ugu mudnaa culimadii waktigaas bukhaari iyo isaga iyo ayubu kaba mid aha isagu lamid sanadii uka geeri horeeyey bukhaarina cabdillahi ibnu cabdiraxmaan idaarimi ayaa kitaab buu leeyahay maanta madbuuca kollay anigu dabcada haysa dabca laba mujalad bo taxqiiq saasa ma laha walo aan maqlay marka dabca toban mujalada ayuu dee la madbaceeyey baa jirto dee la taxqiijiyay malaa wadanka sacuudiga lagu madbaceeyey laguna taxqiijiyeyba bal markaa daarimi kitaabkiisan ayaa wuxuu ku daray masaaniidii oo musnadu daarimi buu kaba cabiray marka kitaabkuna waa kutaab abwaab muqadim uu leeyahy horta shahiir oo dee fiican oo aadaabta cilm adigu waxyaalo badan kuma tacaluqsan suno iyo dee aadaabta iyo waxyaala adigo umuuro adigu kala duwan kuma tacaluqsan kitaabku marka dambana uu baabaysan yahay waa kutubtanun buu laba miday marka xagga marka laga eego musnad ma aha musnad lagama aha marka masaajintiida xataa waxa laga yaaba imaam nawowi ba arbiciin ka mela inay dhacday musnad imaka tirinta uu masaaniida ku daray kitaabka daarimi waana kitaab kollay mudan oo culimada qaarkood ay kuga tegeen inuu kaga mudan yahay kaga awleysan yahay ibnu maaja kutubta lixdaa in lagu daro isaga oo ibnu maaja halkiisa la geliyo taa isaga uu kaga mudan yahay ka xadiisa daciifa yar yahay kasaas haddaba untuqida waa lagu bushiyo waxaa la yidhi maya kitaabkani waa kitaab mubawaba waa kitaab abwaab ku binaysan walow bacd alculamaa ay yidhaaheen musnadnimadiisa musnad daarimin la yihi sida bukhaari kitaabkiisaba aljaamicu saxiixu lmusnad ba la yidhaayo haddii kitaabka axaadiista asaaniiddiisa lagu warinayo axaadiis musnada ay asaaniiddiisu aanay dee mursala iyo mawqaadi waxaa lahayn mawquufaadna aan ahayn waayo uu ku yariya dee asaltana ahay musnad baaba la odhanaya xagga musnadnimadu waa inuu kitaab de musnad axaadiis marfuuco sanadkeeda lagu warinayo uu yahay oo jaanibka haddii la yidhaah dee intiqaadna ma jiro musnadna mu hayn lakin kudarka masaaniida lagu daray amsilada ayaa ah ta laguma busheeyo wacadduhu lidarimi yantuqida bal marka umuurahaasa halkaa kaga baxaynaa oo kutubta khaasatan kuma tacaluqsanayd laba masalo ayaana halkan insha allahu tacaala uu inoo raacinaya masalada hore waxa weeye dee xadiidkii saxiixana waan soo aragnay xasankiina waan soo aragnay ee inta badanna marka xadiis xukunkiisa la sheegayo xadiidka la yidhaha waa xadiid saxiixa ama waa xadiid xasana laakiin waxaa culimada kaba dhaca iyagoo aan matnigii xadiidka sixadii iyo sanad ama xasannimadii uxukmin ee isnaadkii uxukumo o idhaah isnaadkiisu waa saxiix ama isnaadkiisu waa xasan bal masala waa taas masalada labaadna waa israacinku tirmidi iyo rag kale ay israaciyaan xasannimo iyo saxiixnimo xadiis keliya ay isku raaciyaan bal horta ta hore ay noo soo horeyso wuxuu hi ta hore isagoo ka hadli sheekhu walxukmu xukum ee isagu kasoo fulay nin imaamaba oo lil isnaadi isnaadkii loo xukumo bisixati sixo oo la idhaha isnaadkani waa saxiix aw bilxusni ama xasannimo loo xukumo oo la yidhaha isnaadkani waa xasan xukumkaasi duuna alxukmi xukumkii mid ka hooseeya weeye oo ka martabo hooseeya lilmatni matniga loo xukumayay sixadii ama xasannimadii ra-ow xasba maa ra-ow ama kama ra-ow culimadu si ay dee qabaan ay ku tegeen ay ra-yeeyihin taasba wey waqbalhu laakiin xukumkii xasannimadii sanadka loo xukumay ama matniga sixadiiyo sanadka loo xukumay aqbal oo macnaa si oo waxa dee u aqbashaa matnigii in adlaqahu hadduu idlaaqo dee xukumkaas sanadkii ama sanadkii ah man shaksi yuctamadu la ictimaadsanayo oo dee inu xaafido oo muctamado oo dadkii la ictimaadsanayay uu idlaaqo walam yucaqibhu aanu lana cidhbin raacin oo xukumkiisaas uu sanadkii u xukumay inuu saxiix yahay ama xasan yahay aanu ka dabageyn oonu la cidbin bidacfin dacfi matnigii xadiiska ama shuduud ama cilo ama munkarnimo uu matnigiisii kuba xukumay dacfigaasoo yuntaqadu ay yuntaqadu bihi lmatn matniga markaa lagu bushiyo oo matnigii lagu naqdiyo haddaanu raacin wuxuu sheeku halkan ina yidhi o dee xukumkan inoo sheegaya waxa weye horta sanadkan oo la yidhaaho waa sanad saxiixa iyo iyadii oo la yidhaaho xadiidkani waa saxiix waxa weeye waxa xukum ahaan ama xagga martabada wa sanadkiisaa saxiixa ka hooseysa xukumkaa matnigii loo xukumayey sababtuna waxa weeye xasankuna waa saas oo kaleo sixada matnigu ay u ansaxayo iyo sixada sanadku isma laazimaan oo talaasum kama dhacdee way kala ratimayaane laakiin had iyo goor wax kala laazimaya maaha oo waxaa dhacaysa sanadkii oo saxiixa matnigii haddana inay cila ay ku timaado ama shuduud ku yimaado onu matnigu saxiix noqon oo iyadoo sanadkii saxiix yahay sixad sanadkuna waxay ka dhalanaysaa un ruwaadiisan siqadooda oo macnaa haddii ruwaadan xadiiskii warinaysa ay yihiin dad cadaalo iyo dabdi leh ay yihiin sanadkuna aan inqidaac iyo irsaal iyo waxyaale aanay gelin waa sanad saxiixa la odhanaya laakiin dee san xadiidkii saxiixa halkiisii hore kuma soo maray marka xadiidka waa saxiix la odhanayo shuruuddu intaa kumay dhammayne cilo la-aan iyo shuduud la-aanna waa la shardeeyey cilada iyo shuduudkaasna wax sanad uun galo uun may ahayne matingana way gelayeen siay sanadkaba u galaan marka waxaa dhici karta iyadoo sanadku saxiix yahay matnigu inuu cilo leeyahay ama shuduud uu kuba sugayo matnigu aanu saxiix ahayn marka oo talaazumkaasi ma jiro xasankuna waa saas oo kale kol hadday arrintu taa tahay haddii la idhaaho isnaadkani waa saxiix adigu kama laazimayso inuu matnigu saxiix noqdo xukunkii markaa matniga loo xukumayeyse haddii la idhaho xadiidkani waa saxiix labadii jaanibba way wada socdaan oo dee matnigu saxiix ma noqonayo ilaa sanadkiisu saxiix noqdo matnigu saxiix ma noqonayona ilaa uu cillo iyo shuduud ka nabad galo marka iyada taasi way dhan tahay hadii la yidhaha matnigu waa saxiixo labadii shuruuddii way inoo wada dhan tahay shanta ahaydaynu soo maray ama haddii caabidkii laguma daray lixda ahayd ama iyada haddii la yidhaha sanadku waa saxiix shuruuddii qaybun baynu haynaa qaybtii kale waa laga aamusay marka saas buu ugu hooseeya sanadkoo loo xukumo sixa ama xasannimo matniga xukumkii la siinaya taasi iyada waa mido waa arrin cad laakiin maxaa jirta buu leeyahay haddii nin xaafida oo muctamada oo mudalic ah oo dee cilo iyo shuduud iyo wixii jiray itilaac u leh xadiis uu intuu sheegay uu yidhaaho sanadkiisaa saxiixa oonuu hadal dambe raac inuu saa ku aamusay dee ninkani marka la eego ammaanadan aqoonta uu leeyahay horta iyo ibtilaaca uu leeyahay oo iyo ammaanadan kale dee meesha isagana jirta ayaa waxay keenaysaa hadduu cillo og yahay ama shuduud og yahay inaanu ka aamuseen waayo nooca shibaa soo gelaya dee ninkaan muctamadka inaan aqoontaa lahayn iyada lagama soo qaadayo wax marka deeta taasi waxay keenaysaa in matnigiina loo xukumo la yidhaaho dee haddii uu meeshii waxa asala haddii uu cillo ku og yahay ama shuduud ku ogyahay waa sheegi lahaa waana ninkan ibtilaaca dhan leh xaafidkii muctamadkana dee nin la ictimaadsadana de kol haddaanu waxba raacin waynu raacinaynaa tan no sanadkii matnigiina waanu xukumaynaa taas wey waana ninkii muctamadkaa taa waana markaa aanu isagu idlaaqo eanu hadal dambe raacin ayaa adigu baltaala raacinaya dee nin kastana maaha waa raggaa adigu aqoonta sare leh umuurahana ibtilaaca weyn u leh bal markaa dee dad lagu kalsoonyo la ictimaadsanayo xifdigood iyo cadaaladooda iyo umuurahaasna bal intaas bay tahay oo wuxuu yihi marka wlxukmu xukm liisnaadi isnaadkii la xukumo bisixati sixo aw bilxusni xasannimo loo xukumaa duuna xukmi xukumkii mid ka hooseeye weeye lilmatni matniga loo xukumaye taa ra-w fiima ra-w culimadu siday qabaan ay ku tegeen inay ra'yeeyeen sababtuna waa ta aan soo sheegnay laakiin waqbalhu aqbal xukumkaas sanadkii loo xukumay sixo ama xasannimo loo xukumay maxaad u aqbashaa matnigiina oo matnigii si weeyaanoo xukumkaa matnigiina si in adlaqahu hadduu idlaaqo isnaadka sixadiisii ama xasannimadiisii man shaksi yuctamadu la ictimaadsanayo wasanka markaan aqrinayna yuctamad iyo yuntaqad baan aqrinayna waan sukuuminaynaa walam yucaqibhu walxaal lam yucaqibhu aanu la cirbin oo ka dabageyn oonu raacin idlaaq as xukumkaa uu sanadkii sixa ama xasannimo u xukumay bidacfin dacfi aanu raacin dacfigaasoo yuntaqadu bihi lmatn matniga lagu bushiyo dee wax ku yimi oo cilo ama shuduudah tabo masalada taas halkaasaan kaga baxaynaa marka maxaa masalada labaad ay tahay xasannimadan iyo saxiixan tirmidi aada u badsado bukhaari meela way kaba dhacdo waa lasoo naqliyey balxaq ibnu xajar filxibaarina waan arkay oo taas kitaabkiisa nataaij afkaar la yidhaaha ee uu ku takriijiyey markaa kitaabkan imaam nawiy adkaar la yidhaaho walow aanu dhamay dee majaal salimlahay dhowr iyo toban sanoodna ay haba socoteen laakiin uu kaba dhintay isagoon dhamayn bal markaa waayo toddobaadkii uu maalin yeedhinayay dee waana markaa laga yaaba in dhowr safxa bal taasna meela waan arkay isagoo weliba cilada sheegaya oo sababta uu jamciyeybe dee rag kale duwan bay ka dhacday labadooda arrimahooda la isu geeya tirmidi laakiin waa badsadayoo axaadiista kitaabkaba intooda badan waa taa kun iyo sideed boqol oo xadiis in ka badan ayuu xasanun saxiixun yidhi waa in ka badan waaba axaadiista kitaabka intooda badanba waa wasfi uu raaciyey oo way yar tahayba dee awsaabta kale way ka wada badan tahay haddaba taas baa ishkaal kaba yimi marka muxuu yihi ishkaalkaas ka yimi sababtu waxa ay tahay xadiidka marka la yidhaaho waa xasan waxay ka dhigan tahay in laba martabaan soo maray martabo sare oo saxiixa iyo martabo ka hooseysoo xasana marka waa xasan la yidhaho waxaa la leeyahay xadiidku martabadii oo tuu ku sugan yahay haddaba marka waa saxiix laga daba keeno mee waxaa leeyahay xadiidku martabadii hoose kuma sugnay qusuurkii markii hore loo sugaa meeshii laga saaraya waa martabadii sare say u dhici kartaa mar keliya uun xadiidka qusuur inta loo suga ama hooseyn iyo martabo hoose inuu ku sugan yahay haddana tii laga bedelo la anfiyo oo martabadii sare loo suro waa laba shay oo kala duunaa oo mar keliya la jamcinaya halkaasaa ishkaalku kaba timi marka muxuu yihi wastushkila waxa la ishkaalsaday waxa lagu tiriyey inay mushkil tahay alxusnu xasannimo oo maca sixati sixada naceeba ahaatay fii matin xadiis xadiis ee fii matin waaxidin fii xadiisin waaxidin taas baa lagu ishkaal ishkaalku kuba yimi ishkaalku si ugu yimina ama xagga uu kaba imanayana waa taasoo dee shaygii say ku dhici kartaa eeg waa ka halkan muxuu yihiba liana alxasana qaasirun can saxiixi kamaa sabaq fakayfa yajtamicu halkaa waa saxanaysaan fakayfa yajtamicu isbaatu lqusuuri weeye isbaatu lmaqsuuri baa taal min baa taale min kuma jiraye say ku dhici kartaa ama ay ku kulmayaan isbaatu lqusuuri wa nafyuhu fii xadiisin waaxidin in qusuur martabadii hoose uu ka gaaban yahay la sugo haddana meeshii laga saaro xadiis keliya dee jawaabaad kala duwan bay culimadu taas iyagoo ishkaalka asalkiisa suulinaya barhkoodna bar ay ictiraabayaan ayay meesha yidhahen waa halkaas sadarka saddexaad isbaatu lqusuuri wa nafyuhu marka muxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala fain laftan yurid waa jawaabihii mid kamida fain yurid hadduu doono kaa isagu bal waxa weeyaan doonay inuu ka jawaabo oo ishkaalkan suuliyo lafdan oo lafdi ahaan oo uu yidhaaho lafdigan xasanka waxaa looga jeedaa waa macnihii luqawiga ahaayee lafdiga ahaa un oo naftu waxay u miilanaysa ee ay seceshay doonayso uun cibaaradaa fiican alfaadiisa quruxsan ama waxyaala bishaare iyo tasiiriya ay kuma sugayiin buu lafdigani kulansaday hadduu yidhaah taas uu yidhaaho faqul waxa tidhaah taa ku tidhaa sifsifee bihi xasannimada adaciifa xadiidkii daciifka ahaa markaa xataa xadda lawadci haba gaadhe hadday cibaaradu fiican tahay taa ku sifee dee xadiidkii daciifkaa ujeedadu tani waa jawaab ibnu salax baana leh jawaabtan oo wuxuu yihi haddii laba yidhaaho markan xasanun saxiixun la yidhi saxiixna xadiidku waa yahay xasannimadanna waa xagga lafdiga uun iyo macnihii luqawiga ahaa ee fiicnid ahaa oo cibaaradiisa fiican ayuunbaa taa loo yidhi dee wax la inkira may noqdeen laakiin maxaa culimadu taa way ku bushiyeen oo ibnu daqiiqliciid iyo amsaashiin waxay leeyihin dee taa maxaa ka dhalanaysa lafdigan xasanna istilaax buu lahaa saxiixna istilaax buu lahaa haddaan xasannimadii xasan lugawiyan idhaa waa alfaadii fiicnayd maxaa kaba iman de xadiidkii daciifka ahaa hadduu cibaaro macaan oo fiican oo sahlan uu yeesho inaynu nidhaahno waa xasan taasna dee markay culimadu istilaaxooda ku socdana salaan kama dhacdo walow ragga qaarkood intay idhaahaan waa xadiid xasana walaysa isnaaduhu biqaa'im cibaaro saasa laguma arkay taas baa kaba dhacay kale waxaad moodaa inuu ciraaqi halka maya de sayuudi waa ka dambeeyo cibaaradiisana waa arkay iyo hadalkii la nadminayo nadmi ahaan uga yar dhawaayo waxa weeyaan faqiila muxuu markuu sheegay tan ayuu i faqiila yacni lugawi wayalzamu wasfun daciifi oo hawa nukrun lahum kullina dee ninkii hore u aqrisay alfiyadana muraajaco fiican bay unoqonaysaa markuu abyaadan iyo abyaaddii lamidka disu eego bal xataa kitaabka ninkii aan aqrisan ee markan tan sharaxnuu raacdo hadduu matni intuu qaato suyuudi uu isbaaldhigo waxaa dhici karta isaga naftiisuna inay diraaso u noqoto oo sharax halkan aan sharxaynaa macnihii aan kuma sharxaynaa lafdigii haddaanay ahayn bal waxa weeye kolkolna waataan muqaaranayne waxay unoqon kartaa sharax kitaabkii oo bal ruux labadooda u isku akrisan karaa imakada xaalada aan kuma jirno hadduu matigaa kalena qaato markuu casharkii fahmo abyaadii suyuudina uu la ego markaasuu yihi faqiila yacni lugawi waxaa la yidhi waxaa looga jeedaa lafdigan xasan macnihii luqada ahaa markaasuu yihi waa sida halkan uu ciraaqa ka cabiray fi fihi daciifa wayalzamu wasfu daciifi waha nukru lahum waxaa markaa taa ka dhalanaysa xadiisa daciifa hadday cibaaradiisu macaan tahay in la yidhaha waa xasan dee taasna agtooda munkar bay kuba tahay oo waxay istilaaxooda markay ku socdaan ay la yimaadaan maaha bal markaa iyada tan waa la radiyoodna intani faqul wusifa bihi daciifa waa naqdigii jawaabteed oo maxaa inooga dhalan xadiis daciifa inuu waa xasan ilaah kol hadday cibaaradu fiicantay taasna dee wax meeshay taalla maaha jawaabta halkaasay kaga baxday aw yurid ama se uula jeedo dee ruuxan isna ka jawaabay arrinta ee yidhi ishkaalkan jamcinta ayaan meeshan ku suulinaynaa ee ishkaalkan ka jawaabaynaa haddii ula jeedo maa yakhtalif wixii maa yakhtalifu wuxuu iskhilaafayay sanaduhu sanadkiis oo xadiidkii baa laba sanadba sanad saxiix buu ku yahay sanadna xasan buu ku yahay markaa jamcintani xasanun saxiixun waa labadaa sanadee kala dunayd oo midna saxiixa midna xasana waxay ahayd in la yidhaha xasanun wa saxiixun ee wowgii unbaa meeshii lagaba saaray hadduu taa ku jawaabana naqdi baa iyadii ku yimid oo maxaan odhanaynaa fakayfa seebuu u suurtogeli jawaabtaasi in fardu muusif in wasifa haddii la sifeeyo oo xasannimo iyo saxiix wada socda xadiisun fardun xadiis keliya oo tanna waa jawaab kaloo ibnu salaax leeyahay maxay tahay jawaabtaasi waxa ay tahay oo uu ku jawaabay xadiiskani waxa ay tahay waa laba jawaabad laba sanad baabuu leeyahay sanad xasan buu ku yahay sanadna saxiix buu ku yahay markaa markaale waxa arrintu ay tahay xasanun saxiixun xasanun biictibaari isnaadin صaxiixun bictibaari isnaadin aakhara waa jawaab haddii xadiidku laba sanad yeesho saasa aada u meel jawaab mare lakin maxaa meesha culimada ee halkana la yimaadeen intiqaad ah ee waxa dhacda oo tirmidi la arkay xadiis keliya leh inuu isgu geeyey oo uu yihi xasanun صaxiixun laa nacrifuhu ila min hada alwajh waxaaba kamida xadiidkii idaa baqiya nisfu shacbaana falaa tasuumu xadiidkaas oo kale xasanun saxiixun laa nacrifu ila bihada lwajh ayuu yihi markaa eeg dee iyada jawaabtii halkaa naqdi baa ku imanayo xadiidkani dariiq keliyu leeyahy waa isu geeyey markaa in la yidhaha biictibaari isnaad iyada tana halkaas laakiin haddii dee laba sanad uu leeyahy waa caadiye waa hadduu xadiidku mid keliya yeesho tiibuu bal markaas yidhi balo de halkaasaa naqdiyo iyadna jawaabtii markaa weli ma hayno jawaab dhan oo ishkaalkii naga suulinaysa jawaabina weli way noo socdaane lakiin waktigaas keer dhacay labadan bayd un baan markaa dee aan fahamnay macnahooda ayaan labadii ku laabmaya si dee laba jawaabood oo kale ama jawaab kale oo uu leeyahay ibnu daqilciidood yar ayaa inoo soo socota iyo iyadna intiqaadkii kuba yimi bal markaasna u baahan haddana inaan jawaab saddexaad oonu kitaabka ama jawaab kale oonu kitaabku inoo dhigan aan doondooneen waxa uu yihi labadan bayd waan fahamnay laqbadaan ku laabmaya wastushkila waxaa la ishkaalsaday lagu tiriyey inuu mushkil yahay ishkaal leeyahay alxusnu xasannimo oo maca sixati sixada maceed aaday oo la israaciyey fii matn matn waaxidin xadiid keliya oo tirmidi iyo kayrkiiba kaba dhacday marka in lafdan yurid ee fa in yurid hadduu doono oo lafdigan xasannimo uula jeedo waa si ibnu salaax yidhi halkan ama yidhi waa haddii lama inkireen haddii saa lagu fasiro lafdan lafdi ahaan oo saxiixna waa macnihiisii asalka ahaa lafdigan xasanna waxaa looga jeedaa macnihii luqada ee fiicni ahayd oo waa cibaaraadka fiican iyo waxyaalahaasun faqul waxaa tidhaha kaa ku tidhaad ka jawaabtaa naqdi ahaan sif ku sifee markaa bihi xasankaa daciifa macnaa sisi waxaa ka dhalanaya xadiida daciifa oo cibaaro inta badanna dee cibaaraad bay dooranayeen ba xataa kuwa mawduuca ninku cibaaro yaroo macaan buu dooranaye haddii bal markaa daciifa ama mawduucaba cibaaradu fiicnaatay in waa xasan laba yidhah dee taasna culimadu kol hadday istilaax ku soconayaan shay agtooda dhacan maaha dee waa hadal munkaray noqon faqul waxaa tidaha haad ku tidaha isaga sif sifee bihi markaa xasanki daciifa ujeedadu waxaa ka dhalan oo ka laasimaya sida cibaarada suyudiba ahayd xadiida daciifa in xasannimo iyadoo macnaha luqada la eegaya lagu sifeeyo taasna agtooda munkar bay ku tahay aw yurid ama se hadduu ula jeedo waa jawaab labaad oo uu yidhaaho xadiidkaa laba sanadoo sanad labadiisa sanadada kala duwan ayaa labadan xukumna u kala yaalaan oo uu yidhaaho ula jeedo maa yakhtalifu kii uu iskhilaafayay sanaduhu sanadkiisu oo meesha ay tahay xasanun biisnaadin صحيح بإسناد آخر أما حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد markaa fakifa seebaa yumkinu dalika leh oo jawaabtaasi ay meelmar u noqon ay u suurto geli in fardun wasif in wasifa haddii la sifeeyo labadii wasfiya xasanun saxiix ahayd fardun xadiidun fardun xadiid keliya oo sanad keliya le sida tirmidiba aan ku hayno oo markaa haddii laba sanad uu leeyahy waa caadi jawaab saxa weeye laakiin markuu sanad keliya yeesho tanna ishkaalkii waa qaa'im waxaan u baahanay jawaab kale bal waana inoo sii socon wallah subxana wa tacala aclam